halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo efemyada geeska afrika iyo sidoo kale caalamka oo dhan o aad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
subax wanaagsan ramadaan kariim waa talaado saddex iyo tobanka bisha juun sannadka labada kun toddoba-iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa daadihinaya caasho ibraahim aadan caashicuudi anigoo ah nuur xasan nuur
waxaan aad u soo dhawaynaynaa oo aan ku faraxsannahay haddii aan nahay soomaalida ku nool dalka qatar go-aanka dhexdhexaadnimada leh ee ay ka gaartay dowladda soomaaliya markaa hadda anigoo ka soomaaliyaan ku hadlaya waxaan taageeri lahaa inaynu dhinaca inaguna raacno sacuudiga iyo imaaraadka baxeen sababtoo ah dana badan bay naga xidhan waddammada sacuudiga iyo imaaraadka ganacsiga u badan
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a soomaalida ku nool dalalka qatar iyo masar oo aragtiyo kala duwan ka bixiyey go'aanka ay dowladda soomaaliya ka qaadatay khilaafka u dhexeeya dalalka khaliijka warbixin ayaan idinka haynaa waxaad kalood maqli doontaan faahfaahinta warmurtiyeed ka soo baxay shir madaxda egaad ay shalay ku yeesheen dalka etoobiya waxaa sidoo kale aad maqli doontaan maxkamad kale oo federaali ah oo diiday amarkii madaxweyne trump ee ka dhanka ahaa muwaadiniinta lix waddan oo ka mid ah dalalka islaamka oo ay soomaalidana ka mid tahay waxaan kaloon idiin haynaa warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka iyo ciyaarihii balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka maxkamadda sagaalaad ee raacfaanka ee magaalada san francisco ayaa joojisay amarkii uu madaxweynaha maraykanka donald trump uu uga mamnuucay muddo sagaashan cisho ah inay maraykanka ku soo galaan muwaadiniinta lix waddan oo ka mid ah dalalka islaamka dhammaan garsoorayaashii qaadayay dacwaddan ayaa isniintii si wadajir ah uga soo horjeestay amarka kumeel gaarka ahaa ee madaxweyne trump uu soo saaray labadii bishii maarj ee sannadkan bayaan ka soo baxay garsoorayaasha maxkamaddan ayaa lagu sheegay in loo diido soo gelitaanka maraykanka dad ka badan boqol iyo siddeetan milyan oo ruux oo ku nool lixda waddan ee uu amarku khuseeyo iyo in la mamnuuco guud ahaan qaxootiga iyo sidoo kale in la dhimo qaxootiga maraykanka imaan jiray sannad walba ay tahay arrin aanan waafaqsanayn sharuudihii loo baahnaa ee awoodaha madaxweynaha qoraalka ayaa sidoo kale lagu yidri madaxweynaha waa inuu daliilo ku filan u keenaa in dadkaasi ay yihiin kuwo dhaawici kara danaha maraykanka
hogaamiyayaasha ganacsiga dalka britain ayaa sare u qaaday dalabkooda ku aadan ka bixitaanka ay dowladda britain ka baxayso midooda yurub kadib markii ay awoodda ra-iisul wasaare teresa may ku wiiqantay doorashadii baarlamaaniga ee dhowaan ka dhacday dalkaasi xisbiga ra-iisul wasaare may ee muxaafidka ah ayaa waayey aqlabiyadda baarlamaanka taasoo yaraynaysa dardartii ay xukuumadda ku rabtay in ay ku wajahdo ka bixitaanka midooda yurub ganacsatadan ayaa u ololeynaya in dowladda ay xiriir dhow oo wanaagsan la yeelato midooda yurub halka markii hore ee ra-iisul wasaare may qorsheynaysay inay ka baxdo suuqa ganacsiga ee yurub stephen martin oo ka tirsan macadka agaasimayaasha oo ah macad ay leeyihiin kooxda koox ganacsato awood kuleh dalkaasi britain ayaa sheegay in ay u baahan yihiin inay galaangal weyn u yeeshaan suuqa yurub doorashadii khamiistii ka dhacday ingiriiska ah ayaa saamaysay dhaqaalaha waddanka kadib markii ay suuqyada saamiga iyo lacagta ee bownka ay hoos u dhaceen subax wanaagsan ramadaan wanaagsan meel kastooad naga maqlaysaan waxaad la socotaan idaacadda aroornimo ee saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a waxaanay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington kulan aan caadi ahayn oo ay shalay magaalada adisababa ee dalka ethoobiya ay ku yeesheen madaxda urur goboleedka dalalka bariga afrika ee igaad ayaa looga hadlay colaada ka taagan dalka koonfur suudaan warmurtiyeeda kasoo baxay gabagabadii shirka madaxda igaad ayaa waxaa soo akhriya oo inoo soo koobaya nuur xasan nuur bukhaari warmurtiyeedka ka soo baxay egaad oo ka koobnaa afar iyo labaatan qodob ayaa intiisa badan waxaa diiradda lagu saaray arrimaha bani aadamnimada colaadaha qalalaasaha siyaasadeed iyo xal u helidda mushkiladaha ka jira dalka ugu da-da yar caalamka ee south suudan madaxda igaad waxay mar kale ku celiyeen in waddada keliya ee nabad looga islaaxin karo south suudan ay tahay taabagelinta heshiiskii qaraarka soo afjaridda colaadda suudan iyaga oo ugu baaqay dhinacyada ku diriirsan dalkaasi inay tallaabo deg deg ah u qaadaan dhammaystirka heshiiskaasi ururka igaad waxay soo dhoweeyeen wadahadallada qaran ee uu labaiyo labaatankii mey ee sanadkan ku baaqay madaxweyne salfakiir mayardid warmurtiyeedka ayaa sidoo kale lagu soo dhoweeyey xabad joojin uu dhowaan iclaamiyey madaxweyne salfakiir iyaga oo ugu baaqay dhinacyada kale ee mucaaradka inay aqbalaan baaqa xabad joojinta sidoo kale warmurtiyeedka ka soo baxay shirkii madaxda igaad ay ku yeelatay shalay dalka etoobiya ayaa si xoog leh loogu cambaareeyey rabshadaha iyo colaadaha ay gadaal ka hurinayaan saraakiisha dowladda waxa kale oo ay madaxdu cambaareen dusha uga tuureen kooxaha fallaagada oo ay sheegeen inay bartilmaameedsadaan dadka rayidka ah ee aanan hubaysnayn colaadaha south suudan ayaa la sheegay inay sababeen khasaare fara badan oo isugu jira dhimasho dhaawac barakac gudaha ah hanti la boobay iyo kumanaan kun oo u qaxay dalalka deriska ah madaxda igaad waxay carabka ku adkeeyeen in dhammaan kooxaha hubaysan ee ku lugta leh colaadda suudan ay wada qaadan doonaan mas-uuliyadda cawaaqibka dhibaatooyinka bani-aadamnimo ee ay sababeen colaadaha iyo sidoo kale xadgudubyada ka dhanka ah aadanaha ee ka jira dalkaasi igad waxay sheegtay inay kala shaqayn doonto midowda afrika iyo qaramada midoobe sidii tallaabo sharci ah looga qaadi lahaa shakhsiyaadka iyo kooxaha ka geysanaya dalkaasi xadgudubyada ka dhanka ah bini'aadamka shirmadaxeedka igad ee shalay oo ka dhacay magaalada adis ababa ayaa waxaa shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha ethoobiya xayle maryam disalen madaxda ka qayb gashayna waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre madaxweynaha suudan cumar xasan al bashiir madaxweynaha uganda yuweri kaguta museveni madaxweyne ku-xigeenka south suudan taban dengay wasiirka arrimaha dibadda jabuuti maxamuud cali yuusuf iyo madax kale
aad ayaad u mahadsan tahay nuur xasan nuur bukhaari oo inoo soo koobayey kulan ay shalay magaalada adisababa ee dalka ethoobiya ku yeesheen madaxda urur goboleedka igaadkaas oo looga hadlayey xaaladda amni iyo weliba tan abaaraha ay ka taagan dalkaasi koonfur suudaan
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a maxkamada labaad maxkamad labaad oo federaali maraykan ah ayaa soo saartay xukun hakinaya amarkii uu madaxweyne donald trump uu uga mamnuucay inay soo galaan dalkan maraykanka muwaadiniinta lix wadan oo ka mid ah dalalka islaamka si ku meel gaar ah waryaheena caashe ibraahim aadan caashicuud ayaa faahfaahinta go-aanka maxkamadda ka wareysatay amiin haaruun oo ah qareen arrimaha muhaajiriinta ah oo ku sugan gobolka minnesota
xukuumadda dalkan maraykanka ee uu hogaamiyo madaxweyne donald trump waxay qaateen racfaan kadib markii gobolka hawaii uu dacwad soo gudbiyey dacwadaasna ay kuo uu gobolka ku codsanayay in si kumeel gaar ah inta go-aan rasmiga laga gaarayo in la joojiyo dekretadii madaxweynuhu soo saaray horaantii sanadkan bishii january labaataniyo toddobadeedii gaar ahaan tii oo gobolka hawaii ay ku raacday maxkamadii fadhigeedu ahaa federaalka fadhigeedu ahaa oo gobolkaasi kadibna ay xukuumaddu ka qaadatay racfaan ay u qaadanaysay maxkamadda federaalka ee racfaanka qeybteeda sagaalaad kafargaraysa gobolkaas ama qaabishan gobolkaas hawaii iyo gobollo kaloo fara badan iyo california islam maanta waxaa soo baxay aan ku daro caashay go-aankii maxkamadda racfaanka kadib markii ay xukuumaddu codsatay in ay racfaan ka qaadatay go-aankii hore yaa maanta waxaa soo baxay haddana go-aan lagu ayidayo go-aankii hore ee maxkamaddu qaadatay marka hadda doodii ugu dambeysay gobolka hawaii wuxuu ku codsanayaa maaragtay in maxay aheeday aan la muxuu ahaa maadaama kumeel gaar ahaa hakiska sida ay sheegtay xukuumaddu in hadda waktigiisii dhammaanayo oo maadaama oo muddadii january ee laga soo tegay ilaa hadda sagaashankii beri ama boqol iyo afart boqol iyo labaatankii beri ay dhammaad iyo gabagabays ka yihiin in haddii arrintani ay run ahaan xukuumadda ka dhab ahayd in ay ahayd hakin kumeel gaar ah in waktigii hakinta dhammaadayba taas ayay ku doodayaan kuna sareynayaan inaan la dhegeysanin dacwada marka arrintani ma suuro gelin kartaa in halkan ay ku dhammaato oo lagaga haro arrintii lagu xanibayay qaxootiga lixda waddan ka imaanaya soomaalidan ku jirto ma laga yaabaa inay halkan ku hakato sidaa looga haro wa waa dabcan waa laga yaabaa maadaama oo hadda racfaankii ugu dambeeyey ee xukuumaddu qaadata uu hor yaalo supreme courtiga ama ama maxkamadda ugu sareysa dastuuriga ee dalkan maraykanka ugu sareysa waa suurtagal waxaad aan xasuusanaa in markii maxkamadda racfaan maxkamadda racfaanka qeybteeda afraad ee gobolka maryland sidoo kale ay ku doodeysay hay-adda xuquuqda u dooda macnaha muwaadiniinta a c l u loo yaqaano inay ku doodayeen iyaguna in aysan jirin xukun la gaaray ilaa waktigii dikreetada soo baxday xukun maxkamadi gaadhay oo gebi ahaanba is-hortaagayay dikreetada qayb qayb buu mid waliba is-hortaagayay sidaa daraaddeed waktigeedii sagaashankii beri ay qabsatay xukuumaddu ama boqol iyo labaatankii beri ay qabsatay way socdeen marnaba mayna istaagin waana suurtagal in ay arrintaasi ku raacdo maxkamadda dastuuriga dalka maraykanka markay dhegeysa dacwadaan marka maxkamadda dastuuriga goorma la filayaa in ay marka dacwadani dhegaysato oo go-aanka ugu dambeeya mar haddii iyada looga fadhiyo maxkamaddii ugu sarreysee dalkana ay tahay goormaa looga fadhiyaa inay dacwaddani furto oo ay go-aan ka soo saarto markaa arrintaasi arrin weli la hubo oo oo la xaqiijin kara ma aha keliya waa xaqiijin kara maxkamadda dastuuriga dalkan ayaa xaqiijin karta hor taallo dacwadu laakiin waxaan ognahay in maxkamaddu ay qaabishay oo ay qaadatay dacwadii haddana hor taallo ayna ku maqan tahay waxaa kaloo iyadana xasuusin mudan in waktigii fasaxa maxkamadda uu ku egyahay bishan june ay galayaan fasaxii sanadka wakti gaabanna hadda ay ka hartay muddadaasi marka waa suurtagal in in ka inta ka horeysa fasaxooda ay go-aan gaaraan waxaa oo waxaa sidoo kale suurtagal ah in ay yidhahdaan waan isugu soo noqon doonaa labadaasba waa suurtagal waxayna ku xidhan tahay maxkamaddu sida ay u aragto iyo positionka ama booska ay ka qaadato waxa hor yaalla iyo go-aamada ay qaadan rabto ugu dambeyntii marka amiin haruun gobolka hawaayi waxa uu codsaday in maxkamadda sare aanay furin dacwaddani ma laga yaabaa markaa maxkamadda sare inay arrintaa dhegaysato oo ay halkaa ku joojiso dacwaddani oo aanay furinba mar maadaamana ay hor taallo cashay waa suurtagal sababtoo ah ilaa hadda ilaa waktigii u horreysay ee dacwadii u horreysay lagu furay waktigii lasoo saaray digreetada wax yar kadib weli xukuumaddu kumay guuleysanin mar walba xukuumaddu way ku guuldareysanaysay macnaha ishor is-hortaagan in la sameeyo la doonayay ama racfaanaha qaat ha ahaato ama maxkamaddii horeba ha ahaato haddana tan ti u kuwii ugu dambeeyey maxkamadda qeybteeda racfaanka qeybteeda afraad iyo qeybteeda sagaalaad labaduba waxay maaragtay soo saareen haddana amare ay ku ayidayaan maxkamadihii hore ee qaadiyadii hore ay ku ansixinayaan go-aankoodii waxay waxyar kaga duwan tahay arrinta maanta ah hawaayi ay soo saartay hawaayi mehe ay soo saartay maxkamadda qeybteeda sagaalaad ee racfaanka waxay leedahay kuma ay saleynaysaba arrintan dastuurnimadeeda iyo iyo inaysan dastuurka xadgudub ku tahay waxay si gaara u fiirinaysaa iyadoo oon aada ugu siiba fogaanin macnaha hadaladii kasoo fakanayay madaxweynaha intii uu ku jiro loolanka siyaasadeed iyo kadibba iyo twitteradii uu soo dhigayey waxay dhaheen oo ay fiirinayeen in arrintani ay xukuumaddu u haysato caddayn ku filan ama caddayn u qalanta in dadkan la sheegayay ay waddanka halis ku yihiin taasoo ay kusoo celisay maxkamaddu si dhiirin ay u sheegtay in aysan maxka xukuumaddu soo gudbinin wax caddaynaya dadkani inay waddanka nabadgelyadiisa iyo ammaankiisa ay lid ku yihiin taas cagsigeedna ay yar tahay dadkan qaxootigii inta dambe ay ka galaan dalkani marka loo fiiriyo dadka kale guud ahaan
kaasi wuxa uu ahaa amiin haaruun oo ah qareyn arrimaha muhaajiriinta ah waxa uu khadka telefoonka minnesota uu ugu warramayey caashe ibraahim aadan caashucuud oo joogta washington
subax wanaagsan mar kale soomaalida ku nool dalalka qatar iyo masar ayaa fikrado kala duwan ka bixiyey go-aanka dhexdhexaadnimada leh ay dowladda federaalka ee soomaaliya ka qaadatay khilaafka u dhexeeya xulafada sacuudiga iyo qatar faahfaahinta warkan waxaa magaalada qaahire ka soo diray xuseen saxnuuni
soomaalida ku nool dalkaasi qatar oo aan kula xidhiidhay khadka telefoonka ayaa si diiran u soo dhoweeyey go-aanka dowladda soomaaliya oo ah inaysan dhinac taageerin dowladaha carabta ee farqaha ishaysta walaal magacaygu waa xamse ibraahim xuseen ku magac dheer xamse hargeysaawi ku nool waddankan qatar kamid ahna soomaalida ka shaqaysa walahi go-aankaas wuxuu ahaa go-aan farxad leh aadna waa looga soo dhoweeyey hadday noqoto dadka waddankan u dhashay iyo soomaalida degan ee ka shaqaysa taaba wuxuu ahaa go-aan aan ku hambaliyeynayo dowlad federaalk soomaaliya waxaanan ku boorinaya inay ku adkaystaan go-aankaas waayo waa go-aankii ugu fiicnaa bay ka qaateen turkiina aad baan usoo dhaweynaya wallaahi qadariyintu soomaalida ah aslanba waa jaaliyadaha ay ugu ixtiraamka badan yihiin aadna waddanka looga ixtiraamo loogana soo dhaweeya ayay soomaalida ku jirtaa haddana go-aankan sidii soo dhaweyn kale unbay kala sii kulmeen oo aad bay ugu farxeen go-aankan dowladda kasoo baxay magacay waxaa la yidhaahdaa firdowse maxamed cali waxaan joogaa magaalada dooxa ee dalka qatar waxaan aada usoo dhaweynaynaa oo aan ku faraxsannahay haddii aan nahay soomaalida ku nool dalka qatar go-aanka dhexdhexaadnimada leh ee ay ka gaartay dowladda soomaaliya saas daraaddeeda aad baan ugu faraxsanaa waxaan kaloo ka codsanaynaa dowladda soomaaliya oo aan usoo jeedinaynaa uguna baaqaynaa wax walba oo loo soo bandhigay iyo wax walba ay dowladda sacuudiga iyo lacag walba ay usoo bandhigtay inaysan ka aqbalin maxaa yeelay marnaba dan uguma jirto soomaaliya in ay kala dhex gasho khilaafka dhex yaala wadamada khaliijka walaal magacaygu waa cabdimaalig haaruun maxamed guudle oo jooga wadanka qatar walahi walaal waa go-aan aanu aada uga xunnahay oo aanu rajaynayno insha allahu tacaala in laga noqdo waxyaalahan lagu soo eedeeyay qadarna waa wax marka kale alxaqiiqada ka fog laakiin wax isbedel ah oo wadankii ka dhacay ma jiraan wax walba waa sidii bale iska dhaafay markaasa suuqyo cusub aa wadankii kusoo kordhay oo almawaad lagudaayiy oo dhami waxay ka timaadaa imika turkiga iyo markaasi wadamo kale marka walaal wax saameyna kuma yeelan wadanka ma daras dhinaca kale jaaliyada soomaalida ee ku nool magaaladan qaahira ayaa muujiyey dareen ay kaga soo horjeedaan qaraarka dowladda soomaaliya ay ka isaagtay sida dowladaha waaweyn ee carabta xiriirka ay ugu jareen dalkaasi qatar magacayga walaal cabdisamad sheekh cabdilaahi magaalada qaahira deg wallaahi waxaan u arkaa horta inay sheeko adag tahay maadaama ay khaliijkii oo dhan dhinac wada mareen dowladda qatar dhinac laga maray marka hadda anigoo ka soomaaliya ku hadlaya waxaan taageeri lahaa inaynu dhinaca inaguna raacno sacuudiga iyo imaaraadka baxeen sababtoo ah dana badan bay naga xidhan wadamada sacuudiga iyo imaaraadka ganacsiga u badan dadkeena u badan ay ku nool yihiin sacuudiga iyo imaaraadka sidaasaan taageeri lahaa anigu dhexdhexaadkaasi maan jeclayn inta badan saameyntay nagu yeelan karaan sacuudiga iyo imaaraadka ayaa saameyn weyn noqon karta sababtoo ah sacuudigu waa meesha qura ee dhaqaalaheenu ku xidhan yahay iyada iyo imaaraadka imaaraadka waa meesha ganacsiga ugu badan inooga yimaado qadar wax saameyn ay nagu leedahay ma jirto soomaaliya waxay ku leedahay ma jirto marka inay dowladda soomaaliya dhexdhexaad noqoto wax soomaalida anfacaya maaha oo aad ogtihin maalintii ugu dambeysay magacaygu waa xasan aadan gaas waxaan ka mid ahay dadka soomaalida ku nool dalka masar walaal waxaan u arkaa arrintan dhexdhexaadnimada dowladda federaalka soomaaliya ay qaadatay arrin dhibaato weyn ku keeni karta haddii ay ku adkaysato dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maaha keliya dalka soomaaliya laakiin ifan kaahiradan hadda anigu aan joogno dhibaato weyn bay nagu keeni kartaa sababto hadda soomaalida kaahiro joogto waa ogtahay oo barnaamijka xawaaladaha bay ku nool yihiin oo ka qaataan lacagaha iyo waxaas waxayna kulli soo maraan imaaraadka oo laga soo diraa lacagahaas qaabkii ku yimaadaan hadi waa qaab dheer intaa kasi kow dalka sacuudiga waxaan waxaan geenaa xoolahan geenaa dadka soomaaliyeed geeyaan taa waxaa kasii dheer imaaraadku iyo waxaa la leenahay cilaaqaad aad iyo aad u dheer xataa juqraafi ahaan waxaa la leenahay dee dad wadamada khaliijka waa wadamada aan isugu dhownahay weeye dhaqaale ahaan oo dhaqaalaha nooga yimaada iyo kaan u gudbina labadaba waa mid saameyn weyn ugu leh waana ogtahay wadamadan hadda imaaraadku ay ka mid yihiin sacuudiga haddii ay kula diriraan dee waxay kula dirirayaan ilaa iyo cidiyahay bay ku siibayaan waana dowlad awood weyn oo maanta dhaqaalana haysata cilaaqaad badanna dowlado badan la leh waxay keeni kartaa in dowladaha deriska ah ay kharashaad badan ay geliyaan hadhowna dowladda federaalka saas ay ku go'doonto magacayga waa ibraahim dalays waxaana joogaa magaaladan qaahiro aniga shakhsiyan macnaha siyaasad kasta macnahadu waxay ku salaysan tahay masaalix marka dowladda waxaa la rabay inay si fiican inay u fiiriso masaalixda ay leedahay mar haddii uu ahaala wadankii wadan xoog badan dhaqaale ahaan iyo military ahaanba ya macnaha mid isku jiirsan macnaha waxbay ahaa lahayd laakiin hadda saameyn badan baa lagu leeyahy marka maamul goboleedyadii oo la eego marka waqooyiga soomaaliya somalilan oo kale oo la eego marka oo dhaqaalaha oo soomaaliya sacuudiga oo ka dhexeeya oo la eego marka imaaraadka inta ganacsataho joogto oo la eego marka ilaahay waxaan u baryaynaa in mowqifkan ya inuu dejiyo mowqif dhib badan oo xaraj ah waayo soomaaliyana oo ku ah macnaha wadankii oo qadarna wadan macnaha soomaaliya oo saameyn ku leh macnaha weeye marka maxamed cabaas sheekh maxamuud waxaan u arkaa go-aanka soomaaliya ee ka qaadatay arrinta khaliijka ka taagan go-aan aan maaragtay dalka soomaaliya u danaynayn marka laga soo tago maaragtay soverentygiisa waxaan rumaysanahay ka shaksi inay danteeda dowladda soomaaliya fiirsato aqbasho imaaraadka iyo sacuudiga soo joodintooda hadday nooga bedelanayaan mashaariic inayna maalgeliyaan oo wax cad ah markaas wixii aan isku wada karno oo qatar iyo imaaraadka iyo maaragtay iyo sacuudiga danaheyna khaliijka annaga aan ka dhex fiirsano laakiin waxaan aada usoo dhaweynaha inaan danteena annaga fiirsano maadaama sacuudiga iyo imaaraadka aad aan ugu xirannahay halka qadar yani ay tahay maaragta dowladda hadda bilow ah xiriirkeeda markii loo soo laabto taariikhda soomaaliya mar walba waxay ku dhinacahayd sacuudiga iyo masar si kastaba ahaatee soomaalida ku nool dalalka carabta gaar ahaan dalalka masar sacuudi arabiya iyo imaaraadka carabta ayaa lagu qiyaasaa inay kor u dhaafayaan hal milyan oo qof oo isugu jira arday shaqaale iyo weliba ganacsato dhaqaalo badan ku haysa dalalkaasi xuseen saxnuuni v o a qahira
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale tan iyo bishii juun ee sanadkii hore hay-adaha qaramada midoobe ee ka howlgala dalka malawi ayaa dib u dejin u sameynaya qaxootiga albinoga oo ah dadka dhashay iyagoo jirkooda uusan lahayn maqaarka hore hay-adaha u n k ayaa dadkani waxa ay dejinayeen waqooyiga america maadaama ay weli socoto khataraha lagu hayo dadkaas oo jirkooda wadacad yahay ee soomaalida qaarna ay u taqaano diirowga ee ku sugan dalkaasi malawi lamek masina oo v o eda ka tirsan ayaa warbixintan ka soo diray lingawe waxaa soo koobaysaa caashucuud
hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga ayaa sheegaysa in qaxootiga albino ee ku nool dalka malawi ay la kulmaan halis si la mid ah sida mid iyaga ka mid ah oo hadda dib u dejin looga sameeyey dalka kanada kaas oo sheegay in dadka ay mar kasta isku dayaan in ay timihiisa jaraan dadka albiinowga ayaa waxaa jirkooda iyo timahooda iyo weliba indhahoodaba ka maqan kalarka sidaasi daraaddeed waa la weeraraa dadkaasi gudaha dalka malaawi iyo qaybo kale oo ka mid a afrika iyadoo sababta taa loo yeelayaana ay tahay aaminaad been ah iyo mala awaal ah in qaybo ka mid ah dhacaanka jirkooda uu ka samaysan yahay uu yahay mid qofka u keenaya nasiib wanaag iyo weliba hodantinimo hay-adda u n h c r ayaa sheegaysa in ugu yaraan labaatan qof oo dadka albiinowska ah lagu dilay dalkaasi tan iyo sanadkii laba kun afar iyo toban in ka badan boqol kale oo iyaga ka mid ah oo ay ku jiraan caruur ayaa xadgudub lagula kacay oo ay ku jirto afduub iyo xitaa in xabaalaha lagala soo baxo madaxa xafiiska dib u dejinta u n h c r ee dalka malawi waa sebastanian herwig xaaladani waxay abuurtay cabsi ka dhex dhalata dadka albiinoska maadaama si joogto ah loola xiriiriyo in ay joogaan lacag amaba ay yihiin mashiinka lacagta lagala soo baxo waxaannu ka codsannay dowladda malaawi inay dedejiso waraaqaha qaxootiga si go'aan looga gaaro hannaanka dacwadaha ee kuwa weli doonaya in magangelyo loogu fidiyo nuglaanshiyahooda darteed sannadkii lasoo dhaafay qaramada midoobay ayaa tijaabo ku haysay qaxootiga albiinoska iyo qoysaskooda ee ku nool xerada qaxootiga ee layidhaahdo zaleka ee ku taala dalka malaawi iyo xaq ay u leeyihiin in dib u dejin loo sameeyo xeradaasi waxa ay hoy u tahay in ka badan soddon kun oo dad ah oo badankood ka kala yimid wadamada ay ka midka yihiin jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo burundi ruwanda ethoobiya iyo soomaaliya mas-uuliyiinta qaramada midoobey ayaa wada howlaha dibudejinta ee qoyskii toddobaad oo ka qayb qaadanaya barnaamijkan dibudejinta ee dadka albiinoska ah lix qoys ayaa la dejiyey dalka kanada mas-uuliyiinta ayaa weydiistay v o eda in aan la baahinin guud ahaan tirada qoysaska ah ee harsan ee weydiistay in dib u dejin loo sameeyo ammaankooda dartiis barnaamijkan waxaa loogu talagalay qaxootiga laakiin dadka malaawiyiinta ah ee albiinoska ah ay soomaalidana u taqaana diirow ayaa sidoo kale waxa ay ku sugan yihiin halis sanadkii hore kadib markii ilmo laba sano jir ah oo albiinosa lagu dilay dalka malaawi ayaa madaxweynaha dalkaasi waxa uu ballan qaaday oo wacad ku maray inuu joojinayo weerarada lagu hayo dadka diirowga ah afhayeen u hadlay dowladda oo layidhaahdo nicholas duusi ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta ay samaynayaan wax allaale iyo wixii karaankooda ah waxaan geynay boolis meelaha ay ku yaalaan iskuullada ay dhigtaan ardayda albiinoska ah si ay u ilaaliso sidaasoo kalena waxaan qaadnay tallaabo ah in xaafadaha ay ku sugan yihiin qoysaska haysta dad albiinosa waxaa ka jira la socosho aan kala go' lahayn wakhti xaadirkan la joogo afar degmo oo ku yaala dalka malaawi oo ah halka ay badi ka dhaceen dhacdooyinkii ugu badnaa ee lagula kacay dadka albiinuska ah amaba diirowga ayay qaramada midoobay waxa ay siinaysaa waxyaabo ay isku ilaaliyaan dadka qaba albiinuska waxaana ku jira nalal jaakado muraayado leh baaskiillo iyo sidoo kale firimbiyo laakiin madaxa hay-adda dadka albiinoska ee dirowga loo yaqaano ee dalka malaawi ayaa sheegaya in halistu tahay mid gobolka oo dhan ka jirta waxa uu soo xigtay dilka wiil laba iyo toban jir ah oo reer malaawi ah oo albiinos ah oo bishii hore loogu geystay dalka ay dariska yihiin ee mosambiq isagaoo booqanayay qaraabo uu halkaasi ku lahaa
aaday umahadsan tahay caashucuud oo inoo soo koobaysay warbixintii ay soo dirtay wariyaha v o e da lamig masina
weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o e nuuro goor dhoweed ma daawanaysay ciyaartii n b a da soo dhammaatay marka bal xubintii ciyaaraha waa mahadsan tahay mascadaana noo soo socda kooxda golden state ee gobolka california ayaa ku guulaysatay koobka kubadda koleyga maraykanka ee sanadkan labada kun toddobiyo tobanka kadib markii ay ka badisay kooxda cleveland cavalares ciyaarta oo daqiiqada yar ka hor soo dhammaatay ayaa waxaa daawanayay waryaheena gobolka minnesota maxamuud mascade mascade hadda ayuu khadka si toos ah uu ugu jiraa haye maxamuud sidee wax u dhaceen
tahay nuudhow wacdaro ayaa ka dhacay waad sidaas aad sheegtay ciyaartu daqiiqado ka hor ayay soo gabagabowday weli dabaaldegii ayay kooxdu ku jirtaa oo kooxda golden state koobka ayay ku guulaysatay ciyaaryahan lebron james oo u ciyaaraya kooxda cleveland cavalerisna waa uu isku dayay si kastoo ay suuragal ka noqon karto inay koobka ku guulaysato waxa uu geliyey koob iyo afartan dhibcood isagoo markaasi banooniga saddex iyo toban mar reboonka qabtay sideed banoonina baasay oo kulamadii oo sideedaasi uu baasayna kubadda ay dhaliyeen sidoo kale waxaa wacdaro muujiyey ciyaaryahanka j r smith oo kooxda u ciyaaraya cleveland cavaleris oo isaga in dhaweydba lalahaa waa ay ka jiiftay hase ahaatee waa uu soo shaqo tegey oo waxaad moodaysay inuu caawa doonayay inuu guul u soo hooyo kooxdiisa hase ahaatee ciyaaryahan kaven duran oo aad moodo inuu baahi badan koobkan u qabay welina aan hore ugu guulaysan hadda ka horna uu ciyaaryahan lebron james koobka qaaday markuu miyaami jiray lebron isagoo kooxda o k c u ciyaarayay waa oklahoma city koobka lagaga guudaysaaatee kooxdan uu hadda ku soo biiray sanadkan uun la ciyaarayay ee la yidhaahdo golden state iyadu koobkeedii labaad ayay muddo saddex sanaha ku guulaysanaysaa halka uu keven duran koobkii ugu horreeyey u qaadayo kooxdiisa golden state
marka maxamuud caasha kula hadlaysaa kooxdan labadan koox ee cleveland cavaleris iyo golden warriorska la yidhahdo labadan koox dhowr goor ayay isku soo hareen caawana waxaa daawanaysa in ciyaartan ay ahayd mid aad u adag oo ciyaaryahanada ay ahaayeen kuwo is-ciyaar yaqaana marka maxay uga dhigan tahay guuldarradan caawa cleveland cavaleris soo gaartay
dabcan marka labada kooxood awood ahaanta la isbarbar dhigo waa la dareemayay waana la ogaa in kooxdanu ay ka awood badan tahay cleveland hase aatee dad dad fara badan waxay kooxda cleveland fursadda u siinayeen waxay ahayd ciyaaryahankan ay haystaan lebron james oo isagu kulankii sideedaad ciyaarta kama dambe ee n b a da usoo baxay marka waxaad moodaysay in markii horeba loo saadaalinay golden state inay qaadayso hase ahaatee lebron james waxaa la filayay kooxdiisu sanadkan inay ciyaartoy kale keensan doonaan haddii kale golden state oo malaynayo dhowrka sane ee soo socda in koobkan cidi ugu imaanayso maadaama ciyaartooydoodu yihiin islamarkaana xifadooda wanaagsan waa mahadsantahay maxamuud waqtiga ayaadan noo saamaxaynin dhegaystayaal kaasi wuxuu ahaa maxamuud mascade oo khadka si toosa ugu jiray oo noogaga warramayay kooxda golden state oo ku guulaysatay koobka kubadda koleyga maraykanka goordhoweyd idaacadeennin intaa ayay nagaga dhan tahay waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristana bashiir abikar ayuu ahaay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your